days and Sundays at 1500 and 2000.
subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban kuwa f m yada iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa isniin tobanka bisha maarij sannadka laba kun iyo shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dowladda soomaaliya oo shaacisay inaysan waxba iska beddelin taageeradii maaliyadeed ee dhinacyada amniga horumarinta iyo arrimaha bini'aadanimada ee ay ka heli jirtay dowladda maraykanka kadib markii maraykanka uu hakadgeliyey deeqihii dibadda uu ku bixin jiray
dhaqaalaha soomaaliya ay maraykanku gelin jireen waxaa weynoo iska beddelaya ma jiro runtii aad iyo aad baan uga bogaadinaynaa iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha ee dunida ka dhacay ay jiraan in dowladda maraykanku ay mudnaan gaara siisay dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray
waxaa kalood maqli doontaan faahfaahin ku saabsan xisbiga talada haya ee dalka kanada oo doortay hogaamiye cusub kaasoo maalmo gudahood la filaayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka kanada ee beddelaya justin trudeau oo xafiiska ka tegaya waxaa kalood maqli doontaan qasiidadaasi iyo qodobo kale ayaad sidoo kale ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida guddoomiyihii hore ee bangiga dhexe ee dalka kanada maccarney ayaa shalay loo doortay hogaamiyaha xisbiga talada haya ee liberaalka kanada taasoo waddada u xaaraysa inuu noqdo ra-iisul wasaaraha soo socda ee kanada kani oo sagaal iyo konton sano jir ah ayaa beddelaya ra-iisul wasaare justin tarudu oo bishii janaayo ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilka balse xafiiska sii joogi doono inta laga dhaarinayo qofka isaga beddelaya karney ayaa ku guulaystay cod aqlabiyad ah kadib markii uu helay shan iyo siddeetan dhibic sagaal boqolkiiba codadkii la dhiibtay wuxuu xilka la wareegi doonaa xilli ay kanada ku jirto xiisad taas oo ka dhalatay dagaalka ganacsi ay kula jirto maraykanka oo ay muddo dheer xulufo ahaayeen marka uu xafiiska yimaado kadib ayaa la filayaa in dalka ay ka dhacdo doorasho guud bisha oktoobar karney oo ah nin ku cusub siyaasadda ayaa ku dooday inuu ku habboon yahay inuu dib u soo nooleeyo xisbiga iyo inuu kormeero wadaxaajoodyada ganacsiga ee madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ku hanjabaya cashuuro dheeraad ah oo curyaamin kara dhaqaalaha kanada gaar ahaan qaybta ku tiirsan badeecadaha dibadda loo dhoofiyo karne ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee aan khibrad siyaasadeed lahayn ee ku soo baxa xilka ra-iisul wasaaraha kanada hase yeeshee wuxuu soo noqday guddoomiyihii bangiga dhexe ee dalalka kanada iyo britain sidoo kalena wuxuu madax usoo noqday labada bangi ee ugu waaweyn dalalka ugu dhaqaalaha badan dunida ee loo yaqaano g xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mark rubio ayaa lagu wadaa inuu maanta oo isniina gaaro magaalada jidda ee dalka sacuudiga halkaas oo la filayo inay ka bilowdaan wadahadallo u dhexeeya maraykanka iyo ukrain socdaalka wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka ee sacuudiga ayaa qeyb ka ah dadaalka uu maamulka madaxweyne donald trump ku riixayo inuu ku soo afjaro dagaalka u dhexeeya ruushka iyo ukrain sidaa laga soo xigtay waaxda arrimaha dibadda rubio wuxuu hoosta ka xariiqay go-aanka madaxweyne trump ee ah inuu joojiyo dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan isagoo oo ku nuuxnuuxsaday in dhammaan dhinacyada ay tahay inay qaadaan tallaabooyin lagu xaqiijinayo nabad waarta hadalkaas ayuu jimcihii u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee ukraine andre savina oo telefoon uu kula hadlay madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ayaa lagu wadaa inuu isna maanta tago dalka sacuudiga halkaasoo uu kula kulmi doono amiirka leh dhaxalka boqortooyada maxamed bin salmaan marka uu zelenski dib u laabto ayaa waxaa sacuudiga baaqi kusii ahaan doona saraakiil isugu jirta diblomaasiyiin iyo kuwo militari oo uu hogaaminayo agaasimaha madaxtooyada ukraine andre yarmak wafdigaas oo wadahadallo la yeelan doona wafdi ka socda dowladda maraykanka ayaa waxaa sidoo kale ku jira wasiirka arrimaha dibadda andre sabiha wasiirka gaashaandhigga rostem omarof iyo taliyaha ciidanka militariga bavio baliza dhanka wafdiga maraykanka waxaa hogaaminaya xogayaha arrimaha dibadda marco rubio waxaase qeyb ka ah la taliyaha amniga qaranka mark waltis iyo ergeyga gaarka ah ee bariga dhexe ee trump steve wilcof wadahadallada maraykanka iyo ukraine ayaa dhici doona saddex toddobaad kadib markii saraakiil sarsare oo maraykan ah ay magaalada riyaad wadahadallo kula yeesheen diblomaasiyiin sare oo ruushka ah dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington subaxin wanaagsan markale dhegeystayaal aan ku bilownay sidii aada warkeennaba ku maqleyseen xisbiga liberaalka ee haya talada dalka canada ayaa makarne u doortay inuu noqdo hogaamiyahooda cusub iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha bedelaya justin trudeau oo tan iyo laba kun shan iyo tobankii ka talinayay dalkaasi doorashadan ayaa timi kadib markii uu bishii januari ee sanadkan iscasilay ra-iisul wasaaraha dalkaasi toradu makane ayaa lagu wadaa inuu dalkaasi hogaamiyo ilaa inta ay qabsoomi doonto doorasho wakhtigeeda laga soo hormariyey oo la filayo inay dhacdo dhammaadka sanadkan wuxuu noqon doonaa musharaxa ra-iisul wasaarenimo ee xisbiga liberaalka haddaba wariyaha v o eda ee canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahaasi ka wareystay maxamed xasan oo la taliyo sare oo arrimaha sharciga iyo siyaasadda u ah wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee dowladda gobolka manitoba ee dalka canada ugu horeyna wuxuu weydiiyey qofka uu yahay makarni iyo sida ay u dhacday doorashadiisa waa macsanta xuseen galabta waxaa la doortay makani oo ah loo doortay gudoomiyaha xisbiga liberaalka doorasho ka dhacday magaalada orawa dabcan ninkaani sida maalma maalmahan laisla dhex waday waxa weeye gudoomiyihii hore ee bangiga canada sidoo kale waxa uu soo noqday gudoomiyihii bangiga england sidoo kale wuxuu kasoo shaqeeyey goldman sachs company la dhaho oo dhinaca dhaqaalaha ka shaqeeya marka dabcan doorashadaani waa mid la filaayay kadib markii uu iscasilay ra-iisul wasaaraha hadda talada kasii tegaya justin trudeau waxayna ku dhacday qaab maaragtay ay codaynayaan dadka ka diiwaan gashan xisbiga liberaalka codadka ugu badnaa abid uu helo hogaamiye xisbiga liberaalka ayuu helay toban sano ka hor sidaan oo kale justin trudeau markii uu tartamayey waxa uu helay boqolkiiba siddeetan halka maanta makani uu helay boqolkiiba siddeetan iyo lix codadkii la dhiibtay waa tahay maxamed marka xisbiga liberaalka oo waayadan dambeba ra-y ururinta dadweynuhu aad ugu liitay marka loo fiiriyo xisbiga kale ee mucaaradka ee conservativeka maxay ka bedeli kartaa doorashada mark carney doorashadan sidaan wada ogsoonahay xilliga ay kusoo aadatay ayaa xilli muhiim ah runtii sidaan aan arkaynona waxa ay inkastoo ay tahay doorashada gudoomiyaha xisbiga iyo ninka bedeli doona ra-isul wasaaraha haddana waxaad moodaa inay tahay mid isha lagu wadaaciyey dhammaan shacabka canada waxaana sabab u ahaa dabcan madaxweynaha donald trump taarifkii iyo arrimihii cashuurihii uu kusoo rogay waddanka canada marka waxay ka dhigan tahay dabcan in aragtida uu watay ninkaani oo ahayd inuu maaragtay dhaqaalaha waddanka oo maaragtay aad hoos ugu dhacaya inuu wax ka qaban doono inuu maaragtay yaqaan shaqada ganacsigu siduu u shaqeeyo waxaa muhiim ah inaan xusne xuseenow makani ma u ahayn siyaasi la yaqaan waddanka canada gudihiisa marka laga reebo boosaska labada boos ee loo dhiibay ee ahayd governorka bankiga canada iyo bankiga england kusoo shaqeeya laakiin ma aha nin siyaasiyan saaxadda siyaasadda laga yaqaano waddanka canada marka dabcan tani waxay ka dhigan tahay in uu meeshii bugtay shacabka canada oo ahayd arrimaha dhaqaalaha inuu wax weyn ka qaban doono taasaana keentay dabcan sida muuqata kalsoonida galabta la siiyey ee ah inuu wax ka qaban doono dabcan khudbadiisiina aad ugu nuxnuxsaday inuu qorshe dhaqaale oo ballaaran u leeyahay kaasuu rabo inuu dhaqaalaha sii leecaya waddanka canada inuu kor ugu soo qaado sidii uu sameeyey labada kun iyo sideedii markii loo doortay gudoomiyaha bankiga dhexe ee waddanka canada soomaalidu sidee bay u arkaan maadaama xisbiga liberaalka la sheego inay u janjeeraan xagga dadka sogorootiga iyo kuwa dhaqaalahoodu hooseeyo dabcan soomaalidu dee sida shucuubta kala gedisan ee waddanka ku nool ayay qayb ka yihiin arrimaha xiisada maaragtay ubantilaanta leadershipka waddanka canadana saameyn bay ku leedahay tan marka hadda maadaama makani la doortay waxaan isleeyahay arrimaha uu xooga saari doono waa arrimo si gaara shacabka soomaali soomaalida canadianka u taabanaya markay noqoto in shaqooyin badan la abuuro in cashuurtii la yareeyo in topic aadka muhiimka u aha doorashadan oo qolyaha conservativeka ah ay ay ku doodayeen ee ahaa carbon priceka iyo carbon taxiga in la jaro meesha laga saaro marka waxaa la is oran karaa dabcan hadda waa xilli maaragtay kala guur ah laakiin haddii uu ku guulaysto ra-iisul wasaarenimada waddanka oo doorashada dabcan dhici doonta markaas waxaa laisleeyahay qorshayaashiisa dhaqaaluhu waa kuwo u danaynaya madaha danyarta ah ee soomaalidu ka mid tahay waa tahay maxamed ugu dambeyntii goormaa la filayaa in macarney uu la wareego xilka ra-isul wasaarnimada dalka maadaama galabta la doortay dabcan waxay u badan tahay in loo dhaariyo marka ugu horreysa loo dhaariyo ayay noqonaysaa inuu la wareego xilka ra-isul wasaaraha marka muhiimad waxa weeye inta uu hayn doono dabcan waxaa la isleeyahay waxa uu ku dhawaaqi doonaa election ama doorasho guud ee waddanka ah sida ugu dhaqsaha badan si uu u ilaaliyo momentumka hadda guusha uu haysto siduu usii xigsado dadka qaar waxay isleeyihiin ma waxa laga yaabaa inuu waktiga xoogaa sii dheeraysto oo golo wasiiro cusub magacaabo laakiin inta badan waxaa la saadaalinayaa inaanu shaandhayn samayn doonin golaha wasiirada hadda jooga ay shaqada sii wadi doonaan isaguna uu doorasho degdega qaban doono go sida uu ku dhawaajiyo khudbadiisa caaway waxyaalaha muhiimka u ah waxa sheegay waxaa ka mid ah in si uu uga hor yimaado caqabadaha iyo cashuuraha lagu soo rogayo waddankan isaguna inuu u baahan yahay inuu tallaabooyin degdega qaado oo ugu horreyso dabcan in doorashooyin uu ku dhawaaqo waktiga dhow ee soo socda waata maxamed aad ayaad u mahadsantaha
kaasi wuxuu ahaa maxamed xasan oo u waramayey wariyaha v o a-da xuseen nuur xaaji dowladda soomaaliya ayaa shaacisay inaysan waxba iska beddelin taageerada maaliyadeed ee dhinacyada amniga horumarinta iyo arrimaha bini-aadanimo ee ay ka heli jirtay dowladda maraykanka wasiirka maaliyadda ee soomaaliya ayaa sheegay in maamulka cusub ee aqalka cad ay ka wada hadleen in la sii wado kaalmooyinka maraykanka uu siin jiray soomaaliya maraykanka waa deeqbixiyaha ugu weyn ee soomaaliya ka taageera dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga la dagaalanka argagixisada horumarinta dhaqaalaha iyo arrimaha bini'aadanimada tan iyo markii maamulka madaxweyne donald trump uu amar ku bixiyey in la hakiyo ku dhowaad dhammaan deeqaha horumarineed ee dibadda muddo dhowr iyo sagaashan maalin ah waxaa soo baxayay isweydiin ku aadan saameynta ay soomaaliya ku yeelan karto hakintaasi taasoo hadalhayn badan dhalisay laakiin dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa shalay caddaysay in hakintaasi aysan wax saameyn ah ku yeelan doonin dhinacooda wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo la hadlay warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay inaysan waxba iska beddelin taageeradii maaliyadeed ee ay ka heli jireen dowladda maraykanka wuxuu kaloo sheegay in washington ay ka wada hadleen sii wadidda kaalmooyinka inkastoo qayb ka mida mushaaraadka ciidamada danab ay dhinacooda u soo wareegtay wuxuu qiray in maraykanka uu yahay dalka ugu weyn ee deeqaha ku bixiya soomaaliya islamarkaana ka cafiyey deynta ugu badan
dowladda maraykanku waxay ka mid tahay dowladda ama waxay tahay dowladda kaalmada ugu badan dowladda soomaaliya siisa kaalmadaasi waxay isugu jirtaa mid amni mid horumarineed iyo mid bini aadminimo intaba taa keliya maaha runtii dowladda maraykanku waxay ahayd dowladda daynta ugu badan inaga cafiday keligeed baa lacag hal bilyan ka badan inaga cafiday marka waxaad dareemi kartaa xidhiidhkaas sida uu u- u- u- u- u baahsan yahay una qoto dheer yahay marka deeqahaas layna siiyo amniga oo kale tusaale haddaan usoo qaato lacag ku dhow half bilyan ama shan boqol oo milyan ayay geliyeen sanadkii oo ay dowladda maraykanku ku kabtaa Een, amnigaasi wuxuu isugu jiraa kabkaasi mid danab la siiyo iyo mid ciidamada xoogga la siiyo Een, sida hadda wararka u dambeeyey iyo wadahadaladii u dambeeyey maraykankana dhex maraya ay ka jiraan wax weyne iskama bedelin kaas lacagtaa shantaa boqol ee milyani een, sideedii bay u soconaysaa Een, waanan uga mahad celinaynaa dowladda maraykanka inay runtii soomaalida ilgaara ku fiirisay danab qayb yaroo ka mid oo mushaharka ka mid ah ayaa dowladda kusoo wareegtay oo marka horeba qorshaha ku jirtay inay kusoo wareegto taana dowladda bixisay oo waxaa lagu daray kharashaadka ciidamada ee mushaharaadka ee dowladdu bixiso laakiin af- lacag shan boqol oo milyana oo amniga la geliya sideedii ayay ayay u soconaysaa
marka laga soo tago arrimaha amniga iyo la dagaalanka argagixisada deeqaha maraykanka uu siiyo soomaaliya ayaa sidoo kale muhiim u ah dadaalada kasoo kabashada colaadaha iyo arrimaha bini'aadanimada ee dalka ku yaala bariga afrika waxayna soo socdeen tan iyo markii ay dhacday dowladdii milatariga wasiir biixi iimaan ayaa dhinaca kale ku bogaadiyey dowladda maraykanka inay joogtaysay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay soomaaliya xilli dunida ay ka jiraan culayse dhaqaale wuxuu sheegay in la fasaxay kabkii gaarka ahaa ee la siin jiray hay-adaha dowladda
waxaa kaloo iyana aan ka mahad celinaynaa lacagaha in humanitarianka ama bini'aadminimada ku baxa oo dowladda maraykanku noo xaqiijisay inay iyana sidoodii u soconayaan Een, dhaqaalaha soomaaliya ay maraykanku gelin jireen waxaa runtii weynoo iska bedelaya sida hadda aan ku wada hadalay dowladda maraykanka ma jiro Een, waanan uga- ku- waanan ku bogaadinaynaa runtii aad iyo aad baan uga bogaadinaynaa iyadoo culaysyada guud ee dhaqaalaha ee dunida een, ka dhacay ay jiraan in dowladda maraykanku ay mudnaan gaara siisay dadka shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya oo joogtaysay in deeqihii laga heli jiray waa wax lagu farxo waanaan uga mahad celinaynaa waxaa kaloon tilmaamay maalintii baarlamanka aan joogay in hay-adaha ay saameynta ku yeelatay f r c ka mid tahay oo kab la siin jiray iyadana waxaan rabaa dadka soomaaliyed in un sheego iyadana waa la fasaxay oo sideedii bay u socon doontaa Een, marka guud ahaan culeysyadaas guud ee caalamka ka jira dowladda maraykanku si gaa il gaara bay dadka soomaaliyeed ku fiirisay waxaanay ogolaatay in kaalmadii ay inteedii badnayd sideedii ahaan doonto hadalka wasiirka maaliyadda ee ah in maraykanka uu sii wadayo kaalmada uu siiyo soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli arbacadii lasoo dhaafay uu golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ka hor sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay uu soo wajahay culays dhaqaale kadib markii ay istaageen kaalmooyinkii ay heli jireen ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha maaliyadeed ee dalka wuxuu sheegay in saameynta culayska dhaqaale ay keentay inay dhabarka u ritaan bixinta mushaaraadka ciidamada oo mudnaanta koowaad ay siin doonaan siduu yidhi
culaysyada tooska ah ee maaliyad ahaan ay noo saameeyeen waxaa ka mid ah kaalmadii ay heli jireen ciidamadeennu oo ay ugu horrayso danab iyo kaalmo kale oo la xidhiidha ay heli jireen hay-adaha maaliyaddu ayaa dhammaantood istaagay oo ay waajibta ku noqonayso dowladdu inay dhabarka u ridato culeysyadaas maadaama ay yihiin culaysyo aasaasi ah oo aan indhaha laga qarsan karin keensanaysana in kharashyo markii hore la qorsheeyey in laga guuro laga leexdo oo loo leexdo sida xeerka maaliyaddu ay nafaraya haddii culaysay mushaaharaadka la xidhiidha ay yimaadaan in kharashyada kale dib loo dhigo si bixinta mushaaharaadka ciidamadu ay mudnaan ta koowaad u yeelato waxaa kaloo jira dhaqaale ama kaalmo ay bixin jireen hay-adaha sida hay-adda usaid ay ku bixin jireen arrimaha bini'aadminimada iyo kuwa horumarinta intaba
hadalhaynta ku saabsan in soomaaliya ay saameyn karto hakadka uu maraykanka geliyey deeqihii dibadda ayaa ka dhex jiray baraha lagu gorfeeyo arrimaha soomaaliya ka hor inta aysan xukuumadda soomaaliya caddaynin sii socoshada kaalmada ay ka hesho maraykanka dadka xoola dhaqatada ah ee ku nool miyiga magaalada wisil ee gobolka mudug ayaa sheegay inay xilligan wajahayaan duruuf biyo la-aaneed iyo abaaro kadib markii muddo laba sano ah ay roobabkii u di'i waayeen waxay sheegeen in helitaanka biyaha bi- waxay sheegeen in helitaan la-aanta biyaha ay ka dhasheen xanuuno uu ka mid yahay shuban biyoodka mas-uuliyiinta deegaankana waxay sheegeen inaysan heli karin awood ay dadka ku caawiyaan baaxadda dhibaatada jirta awgeed waxayna ugu baaqeen bulshada qaybaheeda kala duwan ee reer galmudug inay gurmad la soo gaaraan faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o e-da cabdiwaaxid macalin isaaq
waxaa soo kordhaya qayladhaabta laga jeedinaya abaarta ka jirta qaybo ka mida gobolka mudug kadib muddo laba xilli ah oo aan la helin roobabkii ay ku tiirsanaayeen dadka iyo xoolaha ku dhaqan miyiga gobolka mudug qaar ka mida dadka xoolodhaqatada ah ee ku nool deegaanada hoostaga degmada wisil ee gobolka mudug ayaa ka waramaya xaalka abaarta ee saamaynta ku yeelatay noloshooda waxayna dalbadeen kaalmo biyo dhaamin ah oo lagu badbaadiyo xoolaha ay abaartu saamaysay axmed iyo aadan oo ka mid a dadka ku nool deegaanka balli busle oo hoostaga degmada wisil ayaa ka waramaya sida ay u saamaysay abaarta iyo biyo la-aanta ka jirta miyiga mudug
dadku biyaha hadda koley oon biyaha waa jiraa xooluhu hadda waaba ron yihiin ceeshaas hadda dadku badanaaba maantina waa la iska qorax joogtaa waxaa noogu daran biyaha dadka ceelkaasa dadku cabaan ilmihii shubana ku dhacay dadkii muxuu ahaa waxaa jira marka meel la yidhahda sakiiraan biyaha ka doonnaa awal waagi hore waxaana lagu keeni jiray boqol iyo konton hadda ilaa saddex boqolay marahayaan biyihii iskuulkii hadda meesha waabaakal meeshaanu yaallaa ardadii waa dhigataa in xilligan biyola-aan uu xirmaa suurtagal ah oo biyola-aan baa ka jirta dadkii waa biyola yahay waxaan codsanaynaa in nalakala soo gaaro si deg degah biyo dadka naftiisa lagu jaananiyo
baahida ugu horaysa oo sida deg dega aan ugu baahannahay waxay tahay waa biyaha biyaha ayaan u baahannahay meeshaan dugsi qur'aan waa laga dhigaa dugsi iskuul way taallaa dadweynuhu meeshaan waa ceelka muhiimaddiisu xilligan oo kale waa xilliga jiilaalka waa jiilaalka ugu daran waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan waa biyo
xogayaha degmada wisil ee gobolka mudug maxamed abshir warsame ayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug ka dalbaday in kaalmo lala soo gaaro dadka ay abaartu saamaysay laakiin waxaan halkan ugu baaqayaa dowladda galmudug ugu horreeya madaxweynaha maamulka galmudug wadane axmed cabdi kaariye qorqor iyo wasiirka wasaaradda biyaha iyo tamarta ee galmudug iyo wasiirka wasaaradda iyo tamarta ee federaalka soomaaliya deegaankaani waa deegaan u jira wasiil ilaa labaatan kilomitir wuxuu saaran yahay oo aagga difaac ugu jira uu yahay aagga shabeellow buu ku teedsan yahay difaaca boos buu waxa weeye aagga wasiil u qaabilsan yahay waxaa ku nool dad ka badan saddex boqol iyo konton qoys baa degan deegaankan oo u diyaarsan inay cadowgana gacanta kula diraan gacanna xoolaha ay ku dhaqaan waxaan codsanaynaa marka dadka noocaas ah kadegmo ahaan ma ma ma qaabili karna annagu awood aan wax ku siinana ma heli karno laakiin jaaliyadda reer galmudug walaalaha reer mudug iyo wasaaradaha kala duwan ee hawshan ku shaqada leh inay dadkaasi inta awoodooda iyo karaankooda inay la soo gaaraan biyo waxay u baahan yihiin cunno si kastaba ha ahaatee qayladhaanta abaarta ayaa sii kordhaysaa qaybo ka mida gobolka mudug waxaana deegaanada qaar laga soo warinayaa in dadka ku dhaqan ay bilaabeen in ay ka hayaamaan islamarkaana ay raadsadaan goobo ay xoolaha uga heli karaan baad iyo biyo cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
bandhiga v o a barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington idaacaddeenii subaxnimo gebagabadeed ayaan ku jirnaa haddana waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a qsiidooyinka nabi ammaan ee ay ku luqayso habboon cabdulaahi nabi moxamed sala allahu caleyh wasalam waxaa qasiidadaasi ayaa u dambeysay haboon cabdulaahi ayaanu ku luuqaynaysay idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa tan idaacaddeenna galabnimona nabadgelyo